and information.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo weliba boggeena v o a somali com ramadaan wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo talaado ah labada bisha abriil sanadka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mida wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo shalay tegey degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer oo ka mida meelihii laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab
xaaladdeedu waa xaalad aad u nabdoon waana xasiloon tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlan ay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan aadayna u dadaaleen jab xoog leh inay gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado maraykanka oo u baahan shaqaale ku dhow nus milyan sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka tiraday ugu badnayd oo sannadkan gudanaysa cumrada sidoo kale waxaannu idiin haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idinkugu haynaa idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiisha caafimaadka ee kaza ayaa sheegay in afar ka mida shaqaalaha gargaarka caalamiga ah iyo darawalkoodii oo falastiini ah lagu dilay duqayn ku talagalah oo israa'iil ay ka geysatay xilli ay marayeen bartamaha kaza wasaaradda caafimaadka ee xamaas oo ay maamusho ayaa sheegtay in shaqaalaha gargaarka ay la socdeen hay-adda samafalka ee world central kitchen loona soo gaabiyey w c k oo ay ku jiraan muwaadiniin british australia iyo boolish ah lama oga dhalashada qofka afraad ee caalamiga ah mid ka mida shaqaalaha caafimaadka ee hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in shaqaalaha gargaarka baabuurkooda la duqeeyey xilli ay kasoo laabanayeen waqooyiga khaza halkaasi oo ay ka qayb qaadanayeen bixinta gargaar saacada ka hor soo gaara halkaasi oo uu waday markab ka yimid qubrus waan ka warqabnaa warbixinada sheegaya in xubno ka tirsan hay-adda w c k lagu dilay weerarka i d f ay geysteen iyagoo ka shaqaynaya sidii aanu u taageeri lahayn dadaaladayada bixinta cunnada bini-aadanimo ee kaza w c k ayaa arintani ku sheegtay barteeda x ee horey loo oran jiray twitter tani waa masiibo ayay intaasi raacisay milatariga israel ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay sameynayaan dib u eegis heer sare ah si loo fahmo sababaha keenay xaaladda dhacdada naxdinta leh waxay sheegtay inay si dhow ula shaqaynayeen hay-addan si ay gargaar u siiyaan falastiiniyiinta horaantii isniintii shalay saraakiisha maraykanka iyo israel waxay yeesheen wadahadallo toosa oo ku saabsan qorshaha israel ee duulaanka rafax ee koonfurta khaza si xididada loogu siibo xamaas weerarkaasi oo la filayo in maraykanka uu ka soo horjeesto isagoo ka cabsi qaba in dad ka badan hal milyan oo falastiiniyiina oo halkaasi gabaad ka dhiganaya ay halisi soo wajahdo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa shalay wacad ku maray in hawada uu ka saari doono telefishinka aljaziira gudaha israel kanaalka argagixisada aljaziira ma sii dayn doonaan wararka israel ayuu yidhi waxaana damacsan nahay inaan si deg dega wax uga qabto si waafaqsan sharciga cusub si aan u joojiyo dhaqdhaqaaqyada kanaalkan ayuu netanyahu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee x horaantii shalay baarlamaanka israel ayaa meelmariyey sharci ogolaanaya dowladdu inay xirto xarumaha wararka dibadda ee loo arko inay halis ku yihiin ammaanka ah dowladda tallaabadani ayaa waxaa u codeeyey toddobaatan halka tobanna ay diideen waxaana wasiirada ugu sarreeya ay siinaysaa awood ay ku xiri karaan xarumaha warbaahinta shisheeye ee israa'il haddii la aaminsan yahay inay halis ku yihiin ammaanka israa'iil sida sharcigu waafaqsan dowladda israa'il waxay sidoo kale mamnuuci kartaa xarumaha la bartilmaameedsado in lagu baahiyo wararkooda gudaha israa'iil aljaziira oo fadhigeedu uu yahay dooxa dalka qatar ayaa war qoraala ku cambaaraysay ku dhawaaqista hadalkan ee netanyahu aljaziira waxay ku celinaysaa bay yidhaahdeen in eedeymaha noocaasi ah aanay naga joojinaynin inaannu sii wadno wararkayaga geesinimada leh iyo kuwa xirfadda leh waxa aan xaq u leenahay in aannu sii wadno tallaabo kasta oo sharci ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi maxamed mawaad oo ah maamulaha tifaftiraha aljaziira ayaa sheegay in hadallada netanyahu iyo mamnuucista laga yaabo in laga saaro gudaha israa'il ay ka dhigan tahay weerar ballaaran oo lagu soo qaaday xorriyaddii warbaahinta halkaad nagala socotaana waa v o a washington wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay tegay degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer oo ka mida meelihii laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab magaalooyinkan ayaa hadda ah kuwo go-doona oo ay adag tahay in lagu tago safar dhulka ah haddaba ujeedka booqashadan iyo qorshaha tuulooyinkan ku xeeran magaalooyinkan looga saaraya al-shabaab waxaa inoo haya waa anigaa idiin soo jeedin doona wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wasiiro iyo xildhibaano deegaanadaasi kasoo jeeda degmada xaradheere oo dhowaan al-shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda al-shabaab
dowlad goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna u yimaadeen markhaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xorayseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweyne u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay idankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay ceeldheerna ku soo noqon inaanay ceeldheerna ku soo noqon dagaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dambeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaann looga daba taga haddii aan la yidhaah sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dallacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow
ujeedada soo isugu jirtay laba qaybood qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwnaa ee ku sugnaa deegaanka kuwaasoo wakti dheer dagaal kula jiray kooxaha argixisada ah madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegey inuu dib u habayn ku sameeyo dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si aad la socotaan maanta waxaa la dalacsiiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argixisada ah marka safarku labadaas ujeedda ayuu ka koobnaa madaxweynuhuna galabta wakti dambe ayuu dib ugu laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa safarkan galay maalin kadib markii uu baarlamaanka meel mariyey waxkabeddelka dastuurka oo muran siyaasadeed dhaliyey magaalooyinkan oo uu shalay booqday madaxweynaha ayaa ah kuwo go'doonsan oo ay adag tahay in shacabka ku nool ay gaaraan adeegyada kala duwan iyo maciishadaha ka imanaya magaalooyinka ka durugsan haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay al-shabaabku hareeraha ka degan yihiin waxaan su-aashaasii weydiiyey xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shalay tegey degmada ceeldheer
magaalada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon waana xasloon tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlan ay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan aadayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu inuu inuu dib u qabsado degmada ceeleer waana u suuraabi weysay degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay hadda martina gelisay madaxdii ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug dhanka kale waxaa lasoo sheegayaa caqabad ka haysata al-shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen al-shabaab inay ku dagaalgeliyaan maleeshiyaadka beelaha sida uu sharxaya xildhibaan yaasiin fari oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka nimankan argeysada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha waxay isku dayayeen waktiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay qasbaan ay ku qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay ay degan inay dagaalgeliyaan ay ay hawaad sheeg ay isku dayaan ay dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay macawisleyna waxay uga bixiyeen waxaa la yidhaahdo cimaamadley waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa uu yahay ciidan xaqudirira oo ciidan qasban aysan ahayn oo ciidan ku qasban inay shabaab la dagaalamaan oo dhibaato shabaab ay kacisay yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen dagaalada ka dhanka al-shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaad nagala socotaana waa v o a washington inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waxaa safar u gala magaalada barakaysan ee maka malaayiin muslimiina oo gudanaya cumrada sanadkan ayaa ka mida sanadihii ay tirada ugu badan ee muslimiinta ahi ay gudanayaan cimrada wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaje ayaa ka mida muslimiinta gudanaysa cumrada ismaaciil xuseen farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan maka ismacil waa mahadsan tahay sanadkan cumrada ama dadka cumraysanaya waxaa lagu sheegay in ay tahay midii ugu badnayd marka loo eego ee sanadihii lasoo dhaafay sanadkii hore ee saddex iyo toban dhibic shan milyan oo qof ayaa cumraysatay taasoo ahayd rikoord cusub marka loo eego sanadihii ka sii horreeyey laakiin sanadkan shan iyo tobankii hore ee bisha ramadaan waxaa cumraysatay siddeed milyan oo qof sida ay sheegtay wasaaradda xajka iyo cumrada ee waddankan sacuudi arabiya waxaa kaloo la leeyahay shan iyo tobankaasi siddeeddan milyan cumraysata marka laga soo tago haddoo ramadaanka marayo saddex iyo labaatan dadka timid waxay kor u dhaafayaan siddeed milyan oo kale waxaa la filayaa maalmahan inta ramadaanka ka dhimanna in dad badan ay yimaadaan oo cibaadaysanaya iyagoo ka faa'iidaysanaya tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan korarka ayaa waxaa loo sababaynayaa iyadoo dalal labaatan kor u dhaafaya oo kanada iyo maraykankuba ay ka mid yihiin markaasi loo fududeeyey fiisooyinka inay heli karaan amaba si fudud ay u heli karaan soomaaliya lafteeda dalal ay ku jirto fiisaha markii hore ku adkaa hadda si fudud ayay ku heli karaan taasna waxay keentay marka in in ay kordhaan in ka badan konton iyo siddeed boqolkiiba dadkii ee soo cumraysanayay maxaad is leedahay xuseen haddaan kaa dhex galo way keeneen in tirada cumrada gudanaysaa ay sida aadka ah sare inagoo og inay aada uga badan tahay tirada xajka tagtaa sidaan ognahay cumradu wakhtigeedu aad ayuu u dheeryahay oo maaha sida xajka oo kale oo wakhti cayiman uun maaragtay dadka imaanayaan oo dowlad walbana tiro cayiman markaasi loo ogol yahay cumradu waa ay ka duwan tahoo qofka wuu imaan karaa xilli walba taasna waxay keenaysaa marka in tirada cumrada ay aad uga badato marka loo eego xajka sanadba sanadka ka dambeeya waan gartay tiro intee leeg ayaa soomaalidoo kale ka mida dadka sanadkan cumrada gudanaya qaarkood ma is aragteen ismaaciil marka laga hadlayo soomaalida iyo tiradooda horta ma jirto tiro rasmi ah oo ku saabsan soomaalida ee sanadkan bishan ramadaan cumraysanaya laakiin albaab walba oo masjidka xaramka ka mida oo laga soo galo ama laga baxo marka aad maraysid waxaad arkaysaa soomaali ee isla socda dumar dhallinyaro odayaal maaragtay kala duwan oo socda oo hadba issalaamaya dadka salaamaya ee dhexmaraya iyaga laftoodu dadkaas kale ee cumraysanaya qaybta weyn ka ah marka soomaali aad u tiro badan ayaa la dhihi karaa sanadkan way timid cumrada oo waxay gudanayaan ama ay cumraysanayaan taana sidaan hore u sheegay waxaa loo sababeeyey in soomaaliya ee dadka baasboorka soomaaliga haysta loo fududeeyey inay fiisaha cumrada helaan walow aan maqlay warar sheegaya in dadka qaar ay waayeen laakiin dadka ee badankood ee maaragtay aad ayay u heleen fiisaha oo si dhib la-aan ayay ku heleen waxaa kaloo sii dheer in soomaali badan ay qurbaha ku nool yihiin oo ay wataan dalalkii aan hore u sheego labaatan kor u dhaafayo oo dhowrkii sane lasoo dhaafay viiso hal sano ah oo multible ah oo qofka ku laalaaban karo sacuudiga markaasi lacag yar ku helaya iyagana markaa tigid un inay soo goostaan ay u bahnaanayaan in ay cumraystaan oo ayagana aad u yimid ee sanadkan marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay marka soomaalidu aad ayay u badan yihiin ilaa haatan ma la og yahay wax khasaare ah oo ka dhashay cumrada innaga og in sanad walba ay dad badani ku dhintaan khasaaro marka laga hadlayo ismaaciil waad dareemi kartaa goob ay ku cibaadaysanayaan labaatan milyan amaba ka badan in markaasi khasaaro oo dhimasho ay ku jirta ay dhici karto iyadoo loo eegayo xaaladaha dadka imaanaya oo qaarkood da-ah qaarkood xanuun ku soo booday amaba hore u xanuuno u qabay oo ku waraagay ah iyadoo waxyaabahaas dhan loo fiirinayo way dhici kartaa dabcan dhimasho sanad walbana cumradii xajka marka la imaanayo waxaa dad ayaa ku dhinta halkan laakiin hadda tiro rasmi ah ma jirto oo dowladdu ay ku dhawaaqday laakiin soomaalida marka laga hadlayo waxaa jira inkastoo aanan helin xog rasmi ah oo iyo xaqiijisa in hal qof oo soomaali oo dumar ah ay ka mid tahay dadka ilaa hadda ku dhintay cumrada sanadkan laakiin dhimashadu waa mid jirta oo waxaad arkaysaa salaad walba oo la tukado in lagu xijinayo salaad qof janaaso lagu tukanayo xitaa salaadaha sunnada oo taraawiixda iyo tahaajudka marka la tugto kadib waxaa jira salaado janaaso ah oo dad dhintay lagu tukanayo oo imaamku uu markaasi dadka u sheegayo in janaaso lagu tugto marka dhimashadu way jirtaa walow tiro rasmi ah hadda aanan haynin sidoo kalena waa mid dhacda sanad walba oo ma aha wax uguba oo sanadkan amaba hadda keliya ku eg marka khasaaro wuu jiraa dad qaarkood way ku xanuunsadaan dadka qaarkood laakiin waxaa jira adeeg dhammaystiran oo dowladdu ay diyaarisay waxaad arkaysaa dad iskaa wax u qabsaa oo caafimaad bahda caafimaadka oo dadka caawinaya
kaasi waxa uu ahaa waryaheena dalka kanada xuseen nuur xaaji oo isagoo ku sugan magaalada barakaysan ee maka qadka telefoonka ugu waramaya ismaaciil xuseen farjar halkaad nagala socotaana waa v o a washington shirkadaha dhismaha ee maraykanka ayaa sheegaya inay sanadkan u baahan yihiin ilaa nus malyan shaqaale ah si loo daboolo baahiyaha suuqa ka jira ururada aan macaashdoonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddaafka ah ee dhowaan maraykanka timid qaar badan oo ka mida ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira hase ahaatee aad baa arintan loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha b o a da joti raakhi oo ku sugan new york waxaa noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar waa subax salaasa ah xarunta shaqada ee ururka lakomena taalla xaafadda staten ireland ee magaalada new york oo ah xarun samafal waxay caawisaa muhaajiriinta iyada oo ku howlan in ay bixiso tababaro si ay shaqo u helaan waqtira ahi sidaas daraaddeed ma aanan arki karin in ay haystaan suunka marlin flamer oo ah labaatan jir u dhalatay dalka ecuador waxa ay ka mid tahay qaar ka mida muhaajiriinta dhowaan yimid dalkan maraykanka waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha shuruucda magaalada new york ayaa u baahan in tababaradan la qaato lakomena ayaa sheegtay in tababaradani ay caadiyan ku kacaan lix boqoloo dollar ilaa kun dollar hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo isaga oo xataa ku bixiya afka isbaanishka barnaamijkan waxa uu iga caawiyey in uu fursadii siiyo waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan nus milyan shaqaale dheeraad ah sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka si ay u daboolaan baahida jirta sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu taasi waxay ka sarraysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhowaad laba boqoloo kun ilaa saddex boqol oo kun oo shaqaale ah sannadkii aniban baasu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada xanuunkii covid wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan iyada oo aanay jirin dad dhallinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi hase ahaatee ururka lakumena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan arlet kabeede waa agaasimi ku-xigeenka ururkan Our community is eager to go to work, to, to find, move into the bulshadeennu workplace.
waxay xiisaynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka bedelaan ayay tidhi laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku uu u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababarro bilaasha maadaama oo ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya I think it's a win-win for everybody and should be an investment uh, at the state level.
waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada haddii dadku ay shaqo helaanna markaas waxay awoodi karaan arrimo badan laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuurbixiyaasha maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaaladdarro ku tahay muwaadiniinta maraykanka guddoomiyaha degmada states ireland vito fesola ayaa isagu leh I don't see how anybody in their right mind thinks that's a good policy for the United States. It's not good here.
ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan maraykanka waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan laakiin waxaa jira dad badan oo maraykan ah oo shaqo u baahan aynu kuwaas caawinno duqa magaalada eric adams ayaa sheegay in magaalada new york ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan laba iyo toban bilyan oo dollar ilaa bisha juun ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka si loo yareeyo dhibaatada magangeliya doonka hase ahaatee vito fosella ayaa sheegay in aan la aqbali karin When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about a half a billion dollars to accommodate. the markii aan labor crisis in weydiisannay New York City.
qiimaynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah qiimayntu waxay ahayd ilaa shan boqol oo milyan oo dollar si wax looga qabto deegaamaynta magangeliyadoonka ku sugan new york haatanna waxay qiimayntu cagacagaynaysaa toban ilaa laba iyo toban bilyan oo dollar muddo sannad iyo badh gudahooda taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa boqol iyo saddex iyo afartan kun oo dollar sannadkii khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan la komena oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay maraykanka taas oo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka ani barbaasuu ayaa isagu leh when you've got a massive national debt and you've got a lot of potential workforce in the country.
marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa khubarada intooda badani waxay yidhaahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi warbixintii wariyaha v o e da joti raakhi waxaanu soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud masaate
kulan wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta inter milan ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta empoli waxa ay ku guulaysatay laba gool iyo waxba ciyaartu markii ay socotay lix daqiiqo oo keliya ciyaaryahan dimarco ayaa gool u dhaliyey kooxda inter milan hase ahaatee kooxda empoli waxay isku dayeysay inta badan inay goolkaasi iska soo guddo laakiin daqiiqadii siddeetan iyo koowaad ciyaarta oo sagaal daqiiqo oo keliya ka harsan tahay ayaa ciyaaryahan alexis sanchez waxa uu kooxda kubadda cagta inter milan u dhaliyey goolka labaad kaasi oo xaqiijiya kooxdu in ay sidaasi ku guulaysato ciyaaryahan alexis sanchez ayaana ciyaarta bedel ku soo galay waxa uuna kooxdiisa ka badbaadiyey haddii ay ugu yaraan kooxda kale gool saqiiqadaha ugu dambeeya kiisa kartay waxauna goolkiisu niyad jabiyey taageerayaasha iyo ciyaartooydii kooxda kubadda cagta ee empoli inter milan horyaalka waddanka talyaaniga waxa ay ku hogaaminaysaa afar iyo toban dhibcood oo ay ka sarrayso kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee ac milan waxayna u muuqataa kooxda inter milan xilli ciyaareedkan inay iyadu jeebka ku ridatay koobka horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee bolonia ayaa saddex gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda salernitana waxaana kooxda kubadda cagta ee bolonia ay haatan isku dayeysaa sidii u xajisan lahayd kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka talyaaniga oo kooxdu ay haatan si qumaati ah u saldhigatay kooxda kubadda cagta ee roma oo iyadu barbara gashay gurigeedana ka tagtay oo booqatay kooxda leche ayaa waxay iyaduna ciriirsanaysaa kaalinta shanaad ee horyaalka waddanka talyaaniga waxaana kooxda bolonia ay ka sarreysaa kooxda roma shan dhibcood labadan kooxood min soddon kulan ayay ciyaareen inkastoo kooxda atalanta oo iyadu sagaal iyo labaatan kulan ciyaartay haddii ay badiso kulanka u dhiman ay saddex dhibcood sidaasi ku helayso oo afar dhibcood markaa ay ka hooseynayso kooxda bolonia oo kaalinta afaraad ku jirta kulamo adag oo ka tirsan horyaalka wadanka ingiriiska ayaa maanta la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa everton gurigeeda kusoo dhaweyneysa nottingham forest waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee fulham banmouth crystal palace ayay soo dhaweyneysaa kooxda banleyna wolfis ayaa u imaaneysa kulan adag oo london derby ah ayaa goor dambe oo caaw ahse waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee westham united iyo tottenham hatsba oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london ee wadanka ingiriiska guriga westham ayaana lagu wada ciyaaraya xubinta ciyaaruhu waa naga intaatana kulan dambe lamascadoo idila sidaa iyo noolikuwada
mahadsan maxamuud mascade markana qasiidooyinkiinaba ammaankaanu ku guda jirnaay waxaanu idiin soo qabanaynaa hees nabi ammaan ah oo ay ku luuqeeyaan koox reer jabuuti ah waxaase ka dhex muuqata fanaanada roodo daahir roodo maash amaankaana waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo dhimi nabadgelyo